halkani waa washington lantab soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha julaay waa siddeed iyo labaatan sannadkuna waa laba kun sideed iyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
waxaa soo galaa subaxdii aroorta suuqa soo galaa suucii tobantobansitaa tuuraa maqrabkiina waa ka galbadaa waxaa shaqaystaa afar dooro saddex dooro waxa ma barta dugsigna kuma jiro qur-aan ma barta
kaasi wuxuu ahaa mid ka mida carruurta soomaaliyeed ee ka shaqaysata masaaxidda baabuurta iyo kabaha waxaana uu qayb ka yahay warbixin aanu ku eegayno saamaynta uu burbur qoys ku yeeshay carruurta soomaaliyeed waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan ciyaartooy hore oo caan ah oo ku guulaystay doorashadii dalka bakistan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawataan dhegaystayaal warkii dunida
taalibaan ayaa xaqiijisay in ay dalka qatar wadahadal toosah kula yeelatay dowladda maraykanka toddobaadkan kaas oo ku saabsanaa helitaanka wadaxaajood lagu soo afjaro dagaalka toddoba iyo tobanka sano ka socda afghanistan mas-uul sare oo ka tirsan taalibaan ayaa u sheegay v o a maalintii jimcaha in alas welles oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee koonfurta iyo bartamaha aasiya ay hogaaminaysay wafdiga ka qaybgalay kulanka ka dhacay magaalada dooxa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa diiday inay faallo ka bixiso kulanka lala yeeshay kooxda kacdoonka ka wada afghanistan
xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim matis ayaa sheegay in qalab milatari uu gaadhay saldhig ku yaala dalka turkiga waxaana uu sheegay in qalabkan uu qayb ka yahay mid ciidamada turkiga loogu diyaarinayo tababar wadajir oo ay la yeelanayaan ciidamada maraykanka ee ilaalinaya waqooyiga suuriya jim matis ayaa jamcihii warbaahinta u sheegay in tababarada ay bilaabi doonaan toddobaadyada soo socda
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan furiinka amaba kala tagga hooyada iyo aabbaha oo ah asalka burburka qoyska ayaa sababa in meel cidlo ah ay ku soo dhacaan ubadka kadibna ay dhibaato kala kulmaan koritaanka iyo mustaqbalka dambe dhaqaalayarida sidoo kale waxa ay sababtaa in ubadka ay qabtaan shaqooyin culus amaba dad aan ahayn waalidkii ay markaasi ka faa'iidaystaan xooggooda haddaba shaqada baalashka amaba casaynta iyo dhaqidda gawaarida maxay ku kordhin kartaa qoysaska dhaqaale ahaan hoos ubadkoodana u dira shaqooyinka noocaasi ah xuseen xasan dhaqane waryaha v o a beledweyne ayaa warbixintan inoo haya
aadan cabdi waa koob iyo toban jir waxa uu ka mid yahay ciyaalka loo yaqaano caseeyaha ama baalashle waxaana uu qutulyoonka ka helaa baalashka kabaha ama boorka qaadidda gawaarida v o a ayuuga waramay dhaqaalaha uu ka helo sida uu noloshiisa ugu maareeyo xaafad buundaweyna ka imaada habartey waa dhimantay asayaa iskaga shaqaystaa aabaheen inta ma joogo walaashay iskaga jiraa maantay hal door iyo laba door iyo meelahaasaa lasoo helaa kuwaasaa lagu joogaa
goormaa bilowday kabaha caseynta
mar horeba bilaaba marka habartay dhimanaysaa bilaaba
lacagta maxaa ku samaysaa marka
lacagta walaashayaase cuntaha lagu gadaa wixii ilmaha oo wax loo siilaa hungulowsaa lagu gadaa madacseeya islana marna baabuurta dhaqaa oo tirtiraa lacagtaan soo shaqeyna biilkeena kuma filna iskool iskool iskool aabahee aabahee mageena aabahey tiyaglo meelaha soo iska degiya lacagta adiga aa shaqaysid walaashaa wax ma kaa siisaa
may may beele lagu bixiyaa wax maleysayo caseeyaasha qaarkood ayaa qayb ka mid ah lacagaha ay shaqaystaan waxa ay ku kaabaan reerkooda halka qaybta kalena ay urursadaan iyagoo u isticmaalaya waxyaabaha ay soomaalida u taqaano ayuuto maadaama mid ka mid ah waalidkood ama labadooduba ay masaarifta reerka inta badan gacanta ku hayaan
كله ولا قادنا أفرت الروح لي afartan ruux min hal dollar miya نومبو ما حس قادنا كنت ندور maalintii oon oon xaafadda waxa- oon magaalada waxaan ka waawa xaafadda tago lacagtii aniga aan shaqeyna waa gabardhimanta maxaa ku samaysaa marka lacagta daaqaatid lacagta daan qaata haddana ma bilaabe waxaan jeclaan lahaa dugsiga inaan dhigto iskool aan dhigto waxbarasho aan- aan barto casayaasha qaarkood ayaa lacagaha ay ka helaan waxa ay ku bixiyaan kirada guriga ay degan yihiin iyagoo ku caseeya halkii joog lacag dhan toban senti oo u dhiganta laba kun oo shilinka soomaaliga maadaama beledweyne aan laga isticmaalin lacagta shilinka soomaaliga waxaa soo galaa subaxdii aroorta suuqa suuqa soo galaan suucii tomatowstaa lii tuuraa maqrabkiina waa ka galbadaa waxaa shaqaystaa afar dooro saddex dooro ayaa ka kala galbadaa suuqa
marka lacagta aa shaqaysid yaasiisa xageegeysa waxaan siiyaa aabiyaa siiya guri jarkiisan bixiyaanay aa hal wiilaa lashtaa axsee waa kasa kaas lasa shaqaysan ani isaga guri jarkiisan bixinaa
odaga muxuu qabtaa marka odayga waa nin macallin ah guriguu iska joogaa ana maya wax ma barta ee xaafadda shaqadaana ay u kalifto wax ma barta inaan shaqaysto ali u kalif wax ma barta dugsigana kuma jiro qur-aan ma barta xilliyada qaar waxaa dhacda in masaarifta reerka oo dhan ay dusha u ritaan sidoo kalena ay wax ka bixiyaan lacagta waxbarashada caruurta iyaga ka yar maadaama kaalintii aabbaha ay meesha ka maqan tahay magacayga waxaa sakandar garaad bacor xaafad xaafaddana aniga qaliyaha joognaa ka shaqeeya aabey nabalaa kasoo baxa waa xanuunsanya ilmaa yarkana xaafadda joogan iskuuli waxaa soo dhigta ilmaa in la dhista iskool dhigta noloshan anaa keena maalinka waa halay barmas laba door maxaa ii diiday inaan wax barto xaafadda wax ka shaqeeya mala aniga qaliyaha ka shaqeeya ciyaalahana xaafad joog waa iskuuli waxaa sii dhigtaan anaa u soo baxa wax dhibaato kaan kulmi maqrabkan ka labta habeenkii xaafaddan jooga filin waxaas isku fiirfiirsada waxaase inta badan ay ku hamiyaan in mar-un ay ka bixi doonaan nolosha adag oo ay ku nool yihiin sida ay kuu sheegayaan marka aad xog waraysato waxaana lacagta yar ee ay ka helaan shaqada adag ay ku bixiyaan inta badan kaabidda nolosha qoyska daryeelaanta haysata awgeed ayaa u sahli weyday inay waxbartaan lana jaan qaadan jiilkooda waxaana ay duruuftu ku kaliftay inay masaxaan gawaarida halka qeybtoodna ay baalashaan kabaha caqabadaha adag oo ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah in dadkii ay u shaqeeyeen marka ay howshooda dhammaystaan ay ku wargeliyaan inaysan haysan wax lacag ah ama ay handadaan sida uu i xaqiijiyey mid ka mid ah caruurtaasi bashqad beeray tuuraan qaar waa ii diidaan qaarna waa isyaan sidaas ay u kala dhaqmaan goortuu shilin soomaaliya shaqayn jiray ayaa fiicnaad waxaa heli jiray boqol kun ilaa iyo kontonka ayaa ka heli jiray waxaa sanaa waxaan s- waxaa bilooda ka shaqeynaya laba sano camal aa ka shaqeeya laba sanoodaa ku jiraa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa ka socda kulan ay sanadkiiba mar isugu yimaadaan qaar ka mid a imaamyada masaajidada waqooyiga ameerika ee ku midoobay dallada isutega imaamyada waqooyiga ameerika ee oo kulmisa ilaa iyo soddon masaajid oo ku yaala waqooyiga maraykanka haddaba sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada seattle ee gobolka magaalada seattle ee gobolka washington ayaa waxa uu waramayay caashe ibraahim kulanka iyaga ujeedadiisu waa badbaadinta bulshada soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga maraykanka sidii diintooda loogu xifdin lahaa sidii caruurta iyo ubadka dhalinyarta loo ilaalin lahaa sidii dadka ee waxay u baahan yihiin oo diintooda ilaan dadku siday biyaha ugu baahan yihiin siday culimmadu sheegeen ka badan bay ugu baahan yihiin diintooda marka culimmadu waxay ka tashan sidii loo horumarin lahaa baahida dadweynaha soomaaliyeed ee waqooyiga maraykanka marka baahiyaha aad ogaateen ilaa iyo hadda ee keenay inaad isu timaadaan oo aad ka wada xaajootaan maxaa ugu waaweyn kow iyo laba iyo saddex waxa ugu waaweyn sida masalan dhismaha masaajid cusub ee intaas oo gobol ama state oo waxaa timid aan masaajid lahayn marka in gobolada eh, waxaa fawaa'ida ama faa'iidada ay leedahay daladani ah ee hal mar baa loo kacayaa masaajidka waa la wada dhisayaa kuwii hore qabyada ahaa in la dhammaystiro ayaa kamid a waxaa kamid a dad badan oo dadka ama legal ahaan culimada wixii soo gaadha ama kuwa waaweyn ee culimada geeriyooda agoontooda in wax loo qabto legally ahaan in laga caawiyo oo masaajidda in lacag looga sameeyo haddii wadamada lagu qabsado sida haddaba noo taala inaan arrintaas iyadaa wax ka qaban masaajidda in la dhiso ilaayaa hadda sida muuqata masaajido badan oo soomaalida ay maamushaa jira in masaajidadu ay soo kordhaan waa wax wanaagsan waa goob ama beydkii ilaahay oo ilaahay lagu caabudayay laakiin markaad dhinac kale ka fiiriso soomaalida degan waqooyiga america dhibaato culus ayaa ka haysataa xagga in dhallinyaradii laga xakameeyo dhinaca rabshadaha iyo waad adiga arkaya kulley waad ka warqabtaan intaas xabaday isu sitaan dalkii bay isku soo dileen haddana dalkii magangeliyay bay isku dilayaan arrintaasi maxaa ajendahoo ka yaala waxaa ka yaala caayisha cuud ilaa laba ajendo oo aada iyo aada u muhiimsan baa noogu jira oo hadda laga doodi doono saddexa maalmood ay nagu soo aadan waxaa kamid a qodob ah in daladan la sameeyo hay-ad dhalinyarta keliya ka shaqaysa oo iyada hoos timaada yuuskana badbaadisa in la sameeyo ayaa noogu jirta oo waxyaabaha hadda aan ku hayno waxaa kaloo ku jira islamic school badan in la furo oo meelaha badan laga kaashado marka islamic schoolkaasna waxaan isleenahay wax badan bay ilmaha tarbiyadooda hadday hagaagto iyo dhowaan badbaadin kartaa goobaha marka hadda aada qorsheynaysaan ee ajendaha hadda kulankiinaan ku jira in laga dhiso masaajidada waa kuwe masaajida waxaa kamid ah meelo badan oo hadda soo gudbistay codsiyo soo gudbistay waxaa la oran karaa ugu yaraan toban masaajid baa hadda korjoog ah shirka si rasmi aan uga qaybgeli karin waayo artisa waxaa ka qaybgelaya ciddii soo buuxisay shuruuda marka tobankaas masaajid oo cusub iyo dad yimid oo iyaguna isteedye ka socda waxay codsanayaan in loo dhiso masaajid loo sameeyo hadda waa gartay dhinaca kale haddii su-aal ka baxsan dhinaca waqooyiga amerikan ku weydiiyey sheekh axmed nuur mashaayiqdii soomaaliyeed baad tihiin waad badbaadeen dal nabadab aad joogtaan masaajida baad maamushaan oo intaas soomaali badan baa idinku xiran marka intaasna qaraxyaa ka dhacaya dalkii ma isleedaha waa loo baahan yahay codkiina iyo faragelintiina ku saabsan sidii qaraxyadan iyo dadkan maatida maalin walba ku dhimanaya gudihii dalka waa laydinkaga baahan yahay caaisha arrintaas kama maqanin waana ka qayb qaadanaa waanan ka xunnahay waana ka soo jeedinaa nadawaad iyo kulamadiimeed waaweyn baan ka qabanay oo nagala qayb galay culimada soomaaliyeed ee aadka loo yaqaano sheekh maxamed idriis oo garanaysaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar iyo culimada dalka dibadda waxaan ka keeni karna xitaa ay nagala qayb galaan waxaan ka soo saarnaa bayaan aan ku diidaynahay arrinta waxaan wax ka qabanaa hadda sidii zobo oo kale arrintii ka dhacday taqriiban ilaa saddex boqol oo kun baanu ururinay oo aan kaga qayb qaadanay dadka marka hadday noqoto fikir ahaan in arrintaas iyada a la radiyo oo ummadda looga digo iyo hadday noqoto wixii ay dadkay waxgaadhsiiyeenba in wax loo qabto labada arrimoodba waa ku hawlanahay hay-ada baan u samaynay arrintaas utaakulada ah iyo hawshaas culimadu way aadaan oo sanadkiiba waa tagnaa waana ka qayb galnaa inaan wax alla wixii talaa ka geysa dhinaca fakerka maxaa ilaahay hadda ka qabateen fakerka waxaan ka qabanay inaan dad soo saaro intaan awoodno wadankii anagu ma joogno laakiin waxaan isticmaali karnaa baraha bulshada waxaan isticmaalnaa miidiyaha waxaan ka samaynaa muxaabaraad aada u tiro badan waxaan soo saaraa seminaaraad iyo dowlooyin baan ka qabanaa marka inta aan la joognana ilaahay xamdigii waxaan ku guulaysanay inaynan arrintaas iyada dhalinyartu aan ay ka nabad galan oo ka badbaadaan inta kalena waxaan isleenahay miidiyaha u mariya maanta adduunku waa hal tuulo wey gabagabada kulankan markaa maxaa la filayaa in ay mashaayiqda ku kala tagto waxaa la filayaa kulankan inuu ka soo baxo waa faa-iido israac intaas oo culimo soomaaliyeed oo kulligood ku midaysan hal dalad hal fikir leh hal arrin wadarra inay taargareeyaan waxaan rabnaa inay kasoo baxdo intaas oo masaajid iyo islamic school in la ogolaado in la dhiso oon hirgelino waxaa kasoo bixi kara inaan baaq soo saaro waddankeeni sidaanu mar walba uga qaybgeli lahayn dhismaha waddanka ayaan runtii ka qayb gallaa oo qayb ka nahay fikir ahaan baanu wax badan u tasaxiixinaa marka insha allah waxaan rabnayna in bayaanka soo bixi doonaa axadda insha allahu tacaala wax badan inaad ku arki doontaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo u waramayay cashe ibraahim aad halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka ayaa la kulmay jaalidaha kala duwan ee dalkaasi ka soo jeeda waxaana uu jimcihii shalay la kulmay jaaliyadda muslimiinta ethoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abi axmed ayaa kulan gaara la yeeshay muslimiinta dalka etoobiya ee ku nool dalkan maraykanka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in diinta islaamku ay tahay diin ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshiha waxaana uu tusaale usoo qaatay islaanta diinta islaamka መጀመሪያ የተናገርኩት ሀሳብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማለት እስላም ሰላም፣ እስላም ራሕመት፣ እስላም በረከት።
ugu horeyn markaan islaamka ka hadlayo waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya waa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi oo macnaheedu tahay in islaamku uu yahay nabad iyo barakad ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa sidoo kale sheegay in muslimiinta geeska afrika gaar ahaan muslimiinta etoobiya ay waxyaabo badan bari karaan muslimiinta kale ee dunida waxaana uu tusaale usoo qaatay kulankii uu dhowaan la yeeshay dhaxal sugaha imaaraadka sheekh maxamed ibn zaayid ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛየድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን። ምን ታግዘናለህ አልኩት። ብዙ እናግዛችኋለን። ምን ትፈልጋላችሁ? ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም። እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል። እኛ እያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛ dhowaan ተምረን markaan la kulmay dhaxal sugaha imaaraadka sheekh maxamed bin zaayid ee aan ka wada hadalnay sida ay imaaraadku noo caawin karaan waxaan u sheegnay inaannu u baahannahay inaannu furno xarumo lagu barto diinta waxaana weydiiyey waxa ay nagu caawin karaan dhaxal sugaha imaaraadku waxa uu ii sheegay inay diyaar u yihiin inayna caawiyaan isagoo sheegay inay naga caawinayaan dhinaca diinta balse waxaan u sheegay buu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya uma baahnin inaad diinta na bartaan sababtoo ah waxaad ka leexateen jidkii diinta balse waxaanu diyaar u nahay inaan luqadda carabiga aanu deg deg u baranno si haddii aanu etoobiyaan nahay aanu dib idinku soo celinno jidka toosan ee diinta islaamka ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed ayaa lagu wadaa inuu la kulmo kumanaan ka mid a jaaliyadaha kasoo jeeda dalka etoobiya ee ku sugan magaaladani washington iyo agaarkeeda isagoo sidoo kale booqan doona magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin kubanaan soomaali ah iyo sidoo kale jaaliyad tiro badan oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayey warbixintaasi ku saabsan ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abi axmed oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka oo saacado yar ka hor la kulmay jaaliyadaha kala duwan ee kasoo jeeda dalka etoobiya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xeer ilaaliyaha guud ee dalkan mareykanka jeff sessions ayaa difaacay ku-xigeenkiisa isaga oo kasoo horjeestay ololaha ay xubnaha ka tirsan jamhuuriga ay ku doonayaan in xilka looga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha faahfaahinta warkan waxaa inoo haya mar kale xuseen barre aadan xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada boston ee dalka maraykanka in uu si weyn u difaacayo ku-xigeenkiisa rod rosenstein kaasi oo koob iyo toban xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu ay bilaabeen olole ay doonayaan in xilka looga xayuubiyo iyaga oo ku eedeynaya xilgudasho la-aan iyo inuu ku guuldaraystay in uu xogta ku saabsan guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta ruushka uu la wadaago guddida madaxa bannaan ayaa waxaa hormood u ah robert muller iyaga oo dembi baadhis ku sameynaya faragelintii ruushka ee doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobankii ee uu ku guuleystay madaxweynaha talada haya donald trump xer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa sheegay in uu si buuxle ugu kalsoon yahay ku-xigeenkiisa My deputy, Rod Rosenstein, is highly capable. I have the uh, highest confidence in ku-xigeenkayga rod rosenstein waa qof aad howlkar u ah aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay rosenstein ayaa isagu si toosa ugu shaqo leh la socodka howlaha dembibaadhista ee ay wadaan guddida uu muller madaxda u yahay maadaama oo xeer ilaaliyaha guud uu ka cudur daartay inuu hawshaasi qabto waxaana taasi sabab u ah xeer ilaaliyaha oo xidhiir la sameeyey safiirkii hore ee ruushka intii ololaha doorashada lagu guda jiray ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maraykanka ayaa master muller u magacaabay inuu guddida madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta ruushka maamulo arrimaha kale ee ay guddidaasi baarayaan ayaa waxaa ka mid ah in madaxweyne donald trump uu cadaaladda ishortaagay markii uu eryayey madaxii xafiiska dambi baarista ee f b i james comi oo markaasi si toosa u maamulayay dabagalka faragelinta ruushka ka hor intaan xilkaasi laga qaadin gudoomiyaha aqalka wakiilada bool ryan ayaa isaguna ka soo horjeestay ololaha la doonayo in xilka looga qaado ku-xigeenka xeeldhaliyaha maraykanka waxaana xusid mudan in xubnaha golayaasha sharci dejinta ee maraykanku ay geli doonaan fasaxii xagaaga oo shan toddobaad
aad yaad u mahadsan tahay xuseen baraadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a
cimraan khan oo hore u ahaa ciyaartooy caan ah iyo xisbigiisa ayaa ku guulaystay doorashadii dalka baakistan faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka horeystay duraan xasan oo ka faallooda siyaasadda waxaana kusoo bartay dalka baakistan haatanna ku sugan dalka kanada
doorashadii guud ee ka dhacday dalkaasi baakistan ayaa haatan si toosa loogu dhawaaqay natiij iyadu waxa ay raacday xisbiga uu hogaamiyo ciyaaryahankii caanka cimraan khan ee la yidhaahdo b t i waxayna ku guuleysteen sida la sheegay kuraas gaaraysa boqol toban iyo lix xisbiyada kale ee la tartamayey waxaa ugu horeeyay xisbiga uu hogaamin jiray ra-iisul wasaare nawaas shariif oo iyagu xisbigaas uu talada hayay shantii sano ee haatan lasoo dhaafay waana xisbiga aqlabiyadda ugu badan ee kuraasta baarlamaanka heli jiray inta badan marka dhaawac siyaasadeed ayaa soo gaaray kadib markii xisbigaasi lagu eedeeyey musuq maasuq iyo wax isdabamarays dabadeedna ay kaliftay in ra-iisul wasaarihii dalka xisbigaasna madaxweynaha mar usoo ahaa nawaas shariif iyo gabadhiisii haatan xabsiga ay galeen marka arrintaas waxaa laleeyahay saameyn ayay ku yeelatay in xisbigaas uu kuraas badan uu ku guuleysan waayo waqti xaadirkan waxaana fursadaas ka faa'iideystay xisbiga uu hogaaminayo cimraan khan sidoo kale xisbiyo kale ayaa iyaguna jira sida la yidhaha xisbiga b b b marka isku geyntii tiradii ugu badnayd ayuu helay cimraan khan sidaas ayuu ku guuleystay waxaa leeyahay oo kale xuseenow taageerada ugu badan cimraan khan waxa uu ka helaya waxaay tahay dadka dhalinyarada iyadoo la sheegay dad gaaraya labaatan iyo sideed kun oo milyan oo udhexeeya labaatan iyo shan ilaa iyo labaatan iyo lix oo dhalinyaro ah inay codkooda dhiibtaan oo u codeeyeen inta badan cimraan khan sidoo kalena dad gaaraya afar iyo toban dhibic lix milyan oo dhalinyaro ah oo da-dooda lagu sheegay sideed iyo toban ilaa iyo labaatan in iyaguna u codeeyeen ayaa la sheegay marka dhanka dhalinyaradana fursad ayuu ka helay dhanka xisbiyadan kale ee xoogaha siyaasadoodii ay wax iska bedeleen fursad ayuu ka helay sidaas ayaa kaliftay ayaa laleeyahay inuu cimraan khan guuleysto tirada uu ku guulaystay ee xubnaha baarlamaanka ma tiro u ogolaanaysaa inuu keligii soo dhiso xukuumad mise waxa uu u baahan yahay inuu isbahaysi la sameeyo xisbiyo kale tirada guud oo lagu tartamayey baarlamaanka guud waxa ay ahayd laba boqol toddobaatan iyo laba cimraan khan waxa uu helay boqol toban iyo lix sida haatan la shaaciyey uma suurta gelinaysa inuu keligii gooni u istaago uu dowlad soo dhiso waxa uu ku khasban yahay inuu sameeyo coalition ama xulufaysi xisbiyada kale si uu markaas dowlad usoo dhiso waxaana la sheegayaa in kuraasta uu dowlad kusoo dhisi karo ay noqonayso boqol soddon iyo toddoba marka wuxuu ku khasban yahay in uu isbahaysi la sameeyo xisbiyada kale arrin ayaa jirta ka imaaneysa dhanka xisbiyada kale oo sheegaysa inay qaadici doonaan doorashada ayna codsanayaan in lagu celiyo doorashadaas laakiin xisbiga ugu badan ama ugu saameynta badan ee la yidhaahdo b m l n oo nawaad shariif hogaamin jira ayaa iyagu haatan waxay sheegeen inay ka fiirsan doonaan wakti kadibna ay go-aan soo saari doonaan ku aadan inay qaadici doonaan iyo iyo inay aqbali doonaan marka keligii iskuma filna waxa uu u baahan yahay inuu xulufaysi sameeyo laakiin lama garanayo cidda uu xulufaysi la sameynaya iyo xisbigu soo dhaweysan doono midna marka laga yimaado inuu yahay ciyaaryahan caan ah oo ciyaara ciyaarta cricketka ee dalkaasi aadka looga xiiseeyo waa siyaasi caynkii ah cimraan khan waxa uu ku dhashay kun sagaal boqol konton iyo labadii magaalada lahore ee bariga bakistan halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo saraba ku qaatay waxbarashada dibadda wuxuu kasoo baxay export wuxuu bartay cilmiga philosophiga siyaasadda iyo dhaqaalaha ciyaartooy caanah ayuu noqday wuxuuna ciyaarta cricketka muddo u ciyaaray bakistan kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayuu guul ayuu koobka cricketka soo qaaday taasoo taariikhda u noqotay bakistan markii ugu horreysay oo ciyaarta cricketka ay qaado kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yidhaahdo b t i ama uu hogaamiya bakistan taxriiq insaaf kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayuu siyaasadana soo galay marka waa nin qoys ladan kasoo jeeda waana nin taariikhda inta la xasuustaa bakistan taariikho badan usoo dhaliyey dad badan ayaa ku rajo qaba gaar ahaan dadka dhalinyarada inuu siyaasadda bakistan wax ka bedeli doono dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan cimraan khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii horey ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad u samayn jiray laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin laakiin haatan ay rajeynayaan in uu cimraan khan uu wax badan ka bedeli doono bakistan hal hayskiisa waxaa kamid ah xuseenow nayaa bakistan oo micnaheedu tahay bakistantii cusbayd marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaan qaadaan bakistanka cusba sida ay sheegayaan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa duraan xasan oo ka faalooda siyaasadda waxna kusoo bartay dalka bakistan haddana ku sugan dalka kanada waxaana uu igu warameeyey arrimaha doorashada dalkaasi bakistan
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan hees dabacsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee bal xuseen aan ka codsada inuu nooga hormariyo qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid casha xogeyaha gaashaandhiga maraykanka jim mattis ayaa sheegay in qalab militari oo maraykan uu gaadhay saldhig ku yaala dalka turkiga waxaana uu sheegay in qalabkan uu qeyb ka yahay mid ciidamada turkiga loogu diyaarinayo tobabar wadajir ah oo ay la yeelanayaan ciidamada maraykanka ee ilaaliya waqooyiga suuriya matis ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in tababaradaasi ay bilaabi doonaan toddobaadyada soo socda oo ay wadajir u sameyn doonaan ciidamada turkiga iyo weliba ciidamada maraykanka aad baad umahadsan tahay xuseen haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halkudhegeedu yahay jacaylka cusub soo dhowe waxaa ku luuqeynaysa fanaanada saabirina
heeskaasi ay nagu luqeynayso fanaanada sabrina ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed iyadoo ay weliba galabta idiin soo socdaan barnaamijkii hambalyada heesaha oo heeso badan aad kaga bogan doontaan tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan